habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo khamiis ah bisha juun ee sanadka waa sideed waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaad caawa idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan howlgallada militari ee al-shabaab ka dhanka ah
ciidamada labadaas dowladood way yimaadeen xuduudaha meelihii loo baahnaa way yimaadeen dhoble iyo kulbiyow iyo hoosungow iyo diif iyo gariley iyo ceel waaqba kenya ciidankai ugu tala gashay inay howlgalkaa ka qayb galaan way keeneen etoobiyana degmada caabudwaaq iyo meeshaan la yidhaahda yeed
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan xanuunada dhimirka ee ku dhaca dhallinyarada ku nool qurbaha
qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa taas weeyaan dhibaatada ugu weyn marka ileen ay darajad gaargaarto qofkii ay sannado cudurkii uu ku weynaado ku weynaado ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo oo markaas boliis qabto ama takhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo sikatay la jiifiyo oo cibradolo ku mudo
qodobadaasi iyo warbixinno kale oo xiisale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweyne ku-xigeenkii hore maraykanka mike bence ayaa si kulul u weeraray madaxweynihii hore maraykanka donald trump bilowga ololihiisa doorashada ee bence ayaa ku eedeeyey madaxweynihii hore in aanu daacad u ahayn dastuurka maraykanka oo uu ka tegey qiyamka muxaafidka ah madaxweyne ku-xigeenka hore mike bence oo ahaa barasaabkii hore ee indiana islamarkaana ka soo mid noqday xubnaha kongareska ayaa si rasmiya u bilaabay ololihiisa doorashada ee tartanka aqalka cad arbacdii tallaabadan ayaa ah mid ay isaga hor imanayaan saaxiibkiisii hore ay kasoo wada shaqeeyeen aqalka cadintii u dhexaysay ilaa iyo xilligaasi oo ay madaxweyne iyo ku-xigeen ahaayeen khudbadda uu ka jeediyey gobolka iowa ayuu mike bence ku sheegay in trump uu dhiirigeliyey kooxihii weeraray xarunta kongareska maraykanka lixdii januari iyo inuu si khaldan u sheegay in mike bence uu awood u lahaa in uu meesha ka saaro natiijadii rasmiga ahayd ee doorashadii maraykanka dab xoogan ayaa arbacadii ka dhacay meel u dhow dhisme ciidan oo ay ku taalo warshad hubka soo saarta taas oo ku taalla dhinaca koonfureed ee magaalada khartuum ee caasimada suudaan halkaasi oo ay ka socdaan dagaaladii ugu qadhaaraa ee dhex mara labada dhinac sida ay sheegayaan goobjoogayaal kala duwan dagaalkan ayaa toddobaadkii sideedaad dhex maraya ciidamada gurmadka deg dega ah iyo ciidamada militariga ee dalkaasi kuwaasi oo ku loolamaya awoodda suudaan ciidamada r s f amaba gurmadka deg dega ayaa arbacadii waxay baahiyeen muuqaal ay ku muujinayaan in ay la wareegeen bakhaar ay ka buuxaan hub iyo rasaas iyo weliba dhowr goobood oo ka mid ah iridaha laga soo galo goobta militari ee ay ku taalo warshadu goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada suudaan ay adeegsadeen duqeymo kala duwan si ay u xakameeyaan weerarada kooxda gurmadka deg dega ah ee r s f xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa la filayaa in uu booqdo dalka shiinaha toddobaadyada soo socda isagoo bishii februari baajiyey safar uu dalkaasi ku tegi lahaa oo qorshaysnaa kadib markii ay xiisad dhex martay ama ay ka dhex qaraxday maraykanka iyo shiinaha taasi oo ay saldhig u ahayd qalabkii basaasnimada ahaa ee hawada heehaabayay ee laga lahaa dalka shiinaha ee soo galay hawada maraykanka mas-uuliyiin maraykan oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa warfidyeenada si hoose ugu sheegay qorshahan cusub balse may carabaabin xilliga rasmiga ah ee uu wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanku uu u safri doono shiinaha jariidada financial times ayaa sheegtay in booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanku inay suurtagal tahay isla bishan gudaheeda afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo arrintan wax laga weydiiyey ayaa ka gaabsaday amaba ku gaabsaday in aanay jirin wax war ah oo rasmi ah oo ku saabsan safarka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan amaba u jooga galbeedka wadamada laisku yirahdo balkaniska ayaa sheegay arbacadii in looga baahan yahay wadanka kosovo in ay madax banaanin dheeraad a siiso deegaanada ay ku badan yihiin serbiyiintu ee ku yaala dhinaca waqooyi ee kosovo haddii ay rabaan in ay usii dhowaadaan biiritaankooda isbahaysiga nato iyo midooda yurub rabshado ayaa ka dilaacay deegaanada ay ku badan yihiin serbiyiintu kadib markii ay xukuumadda kosovo ay xafiisyo ku yaala deegaanadaasi ay xilka ku wareejisay maayaro ka soo jeeda dadka albeeniyiinta ah kadib markii lagu doortay doorasho ka dhacday deegaankaasi bishii abril laakiin arintaasi waxaa aada uga carooday dadka serbiyaanka ah oo isu arka inay yihiin dadka ugu badan ee dhinaca waqooyi ee kosovo ergeyga maraykanka gabriel escobar ayaa ku booriyey kosovo in ay kala baxdo ciidamadeeda iyo maayaradeeda la doortay deegaanada ay ku badan yihiin serbiyiintu si hoos loogu dhigo xiisadda islamarkaana la qabto doorasho ay ka qayb galayaan dadka asal ahaan kasoo jeeda serbiya ee ku nool waqooyiga dalkaasi kosovo intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu idil warkii caalamka halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa maanta ansixiyey hanaanka jihaynta doorashooyinka soo socda ee dhowaan ay ku heshiiyeen xubnaha golaha wadatashiga qaran golaha ayaa sidoo kale ansixiyey qodobo la xidhiidha miisaaniyadda magacaabista madaxda hay-ado dowladeed iyo waxyaabo kale warbixintan waxaa inoo soo diray saynab abuukar
kulanka golaha wasiirada soomaaliya uu maanta muqdisho ku yeesho uu guddoominayay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa lagu meelmariyey dhaqangelinta heshiiskii uu gaaray dhowaan golaha wadatashiga qaran ee jihaynta hanaanka doorashooyinka dalka afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaa kulanka kadib warbaahinta ugu warbixiyey hanaanka uu goluhu ansixiyey oo ka kooban saddex qodob iyo magacaabis iyo heshiisyo ay goluhu sidoo kale meel mariyeen golaha wasiirada waxa uu ansixiyey jihaynta hanaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ka kooban saddex qodob qodobka koowaad dhaqangelinta heshiiska golaha wadatashiga ee qaranka xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxay go-aamisay dhammaystirka iyo dhaqangelinta hanaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee uu ku heshiiyey golaha wadatashiga ee qaranka toddoby labaatankii bishii maajo ee sanadkan waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha ay qusayso in ay si deg dega uga howlgalaan diyaarinta shuruucda loo baahan yahay ee lagu dhaqangelinayo heshiiskan wixii wax kabedel ah ee lagu samaynayo dastuurka kumeel gaarka ah waxaa loo soo diyaarinayaa si waafaqsan cutubka shan iyo tobnaad ee dastuurka kumeel gaarka ah loona soo gudbinayaa golaha wasiirada ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya si loo horgeeyo labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya qodobka labaad dhammaystirka habraacyada dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha ay qusayso waa in ay dhammaystiraan dhammaan habraacyada dastuuriga ah iyo kuwa la tashiga ee laga maarmaanka u ah dhaqangelinta heshiiska golaha wadatashiga qaranka iyada oo la xeerinayo danta guud ee qaranka wasaarad kasta iyo hay-ad kasta oo kaalin ku leh dhaqangelinta heshiiskani waxaa lagula xisaabtami doonaa dhaqangelinta kaalinteeda ku aadan hergelinta heshiiskan qodobka saddexaadna dhaqangalka go-aankan go-aankan waxa uu dhaqangalayaa marka golaha wasiiradu ay ansixiyaan uuna saxiixo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya taasi oo dhacday maanta dhinaca kale golahu waxa uu maanta meel mariyey dib u eegista ku talagalka miisaaniyadda wadanka ee sanadka labada kun labaatan iyo saddexda waxaa sidoo kale golahu uu si aqlabiyada ku ansixiyey soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo duweysiinta ee magacaabista maareeyaha guud ee hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta oo loo magacaabay cabdiweli cali timacadde iyo ku-xigeenkiisa oo loo magacaabay cabdulaahi biixi xuseen waxaa sidoo kale golahu ansixiyey guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka oo loo magacaabay marwo safiye xasan maxamed iyo ku-xigeenkeeda koowaad iyo labaad oo loo kala magacaabay cabdulaahi aadan cabdi iyo maxamed cabdulaahi salaad sidoo kale golahu waxa uu kulankiisii maanta ee khamiislaha ahaa uu ku ansixiyey heshiisyo waxgal u ah ummadda soomaaliyeed oo la xiriira dhinaca ganacsiga oo kale ah kubiiridda aagga ganacsiga xorta ee qaaradda africa iyo kubiiridda suuqa iskaashiga ganacsiga ee bariga iyo koonfurta africa ee la yidhaahdo comesa si kastoo ay ahaato tallaabada golaha wasiirada ayaa daba socotaa shirkii ay bishii mey muqdisho ku yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaran oo sheegay in ay ku heshiiyeen in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tartamaan laba xisbi qaran oo keliya taas oo noqonaysa nidaamka matalaada isu dheyla tiran ee liiska xiran islamarkaana uu dalku qaato nidaam madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo bedelaya nidaamka hadda jira ee madaxweyne iyo ra-iisul wasaare heshiiska hanaanka doorashooyinka ayaa waxaa kasoo horjeestay siyaasiyiinta mucaaradka maamul goboleedka puntland iyo bulshada rayidka seynab abukar v o a muqdisho
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa hakaday howlgallada militari ee ka dhanka al-shabaab waxayna taasi ku soo aadaysaa iyadoo ay soo dhowdahay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii kacdoonka dadka deegaanku uu ka bilowday gobolada dhexe ee soomaaliya haddaba guulaha laga gaaray dagaalada al-shabaab iyo dibudhacyada soo wajahay ayaa haruun macruuf waxauu ka waraystay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya sareeye guuto cabdulaahi cali caanood
بسم الله الحمد لله ثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم runtii kacdoonkii bilaabmay sanadkii hore hormuudka ay ka ahayd dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iskaashanayeen oo ay ka howlgelayeen ciidamada qalabka sida soomaaliyeed xooga difaaca shacabka iyo daraawiishta dowlad goboleedyada howlgalkii ay ka wadeen labada dowlad goboleed galmudug iyo hirshabeelle runtii waxaa laga gaaray guul aad u ballaaran oo aan la filayn masaafo intaas la eg iyo dhul intaas la eg muddaas in lagu qabsado dhanka hiiraan oo markaan eegno degmooyinkii hiiraan deegaanada hiiraan ee ay ka haysteen al-shabaabku wuxuu gaarayay ilaa soddon iyo saddex deegaan oo ay ugu weyn tahay moqorkori iyo soomon halgan garasyani iyo kuwo kaloo badan dhammaantood deegaanadaas al-shabaab waa laga xoreeyey dhimasho badan xagga iyaga waa gaartay dhimasho way dhacday ayagana dhimashada iyo burbur aada u ballaaran baa gaaray waxaa suuro galay in la isu furo gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe oo isku ah dowlad goboleedka hirshabelle dhankaas shacabka deegaankaas degan hiiraan oo horkacayo guddoomiyaha gobolka iyo xildhibaanada federaalka ah dowladda federaal ka tirsan iyo kuwa dowlad goboleedkuba runtii waxay diyaariyeen qorshe aad u fiican oo ahaa dadka deegaankaas si fiican oo abaabulan oo isku dubaridan oo nidaamsan in loo howlgeliyo waxayna ku guulaysteen inay ciidanka garab istaagaan ay ka saaraan gobolkooda dhanka koonfureed dhanka bari iyo dhanka waqooyiba al-shabaab waxaan dhihi karnaa weli dhanka galbeedka waxbaa ka jira laakiin intaas bay ku guulaysteen waa gartay dhanka kale gobolka shabeellada dhexe waxay al-shabaabku ay haysteen deegaano aada u fara badan oo laga xoreeyey deegaanadaas ay joogeen marka aanu tilmaamno waxaa ka mid ahayd ceelbaraf guullane xawaadley saara saare jariirow waa magalaha aan degmooyinka ahayn laakiin tuulooyinka waaweyn oo xilligan waktigii dagaalkan sokeeye aad dadku ay u degeen masaajid cali guduud oo u ahayd meel istraataajiya ay ugu talagaleen inay ka difaacaan gobolka shabeellada dhexe inta ay ka haystaan iyo iyo galmudug oo ay ku canshuuri jireen baabuurta muqdisho ka timaado u socota gobollada dhexe iyo gobollada waqooyiba oo khudaarta ku wada ama wax kala wada ama ganacsiga badacooyinkooda ku canshuuri jireen degmadii degmadii ugu dambaysana oo gobolka shabeellada dhexaan oo laga xoreeyay oo ahayd degmada aadan yabaal iyo oo ay aada ugu dagaalameen aadna ugu dhinteen iyo degmadii degmada la yidhaahdo runigod howlgalkaas dadka deegaanka ee hirshabeelle qaybta kale oo gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka banaadir beelaha degaa runtii howlgalkaas si weyn ba uga qayb galeen oo abaabulan ay hogaaminayaan saraakiil ciidamada xildhibaano iyo sanataro ka tirsan deegaankaas u dhashay iyo odayaasha dhaqanka ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada qalabka sidoo kale way garab istaageen waxaana lagu guulaystay in degmooyin waaweyn la xoreeyo sida ceeldheer isagawaa galcad runirgood adayabaal ilaa iyo deegaanadaasoo dhan in la xoreeyo oo qaarna ay yihiin galmudug degmada galgaduud ay ka tirsan yihiin qaarna ay ka dhisan yihiin gobolka shabeellada dhexe dadka dagaaladan indhaindheeya waxay ku doodayaan in hadda bilihii ugu dambeeyey ciidamada ka dhintay dowladda ahaan ciidamadii ugu badnaa marka la fiiriyo muddo sanada gudaheeda hubkii ugu badnaa uu u gacan galay al-shabaab xeryahan ay soo weerareen darteed ka waran arintaa wasaaradda gaashaandhigga ma u diiwaan gashan tahay ciidankii ka dhintay hubka gacanta u galay al-shabaab intee buu leegyahay werwer intee leeg buu ku hayaa wasaaradda gaashaandhigga horta nidaamka wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda gaashaandhigga wasiirku waa shacab shaqadaas waxay u diiwaan gashan tahay taliska xooga dalka soomaaliyeed hogaamada ku shuqul leh inta dhimata ayaa ka warhaya hogaanka ciidanka oo kale qalab iyo gaadiid waxay gaadiid burburay hogaanka gaadiidka war ka haya hub waxay gacanta ka baxeen hogaanka hubka rulasa gacanta ku haya kulligooda taliyaha xooga dalka bay hoos tagaan taas saraakiishaas iyo waxay gacanta ku hayaan iyo hawshooda iyagaa haya laakiin wasaaradda gaashaandhig waxay jaangoysaa siyaasada gaashaandhigga ee farsamo ahaan howlgelinta iyo tababarada iyo sahanka iyo dagaalanka awaamirtaas guud taliska xooga dalka somalia wuxuu ka qaataa madaxweynaha wasaaradduna qorshay ku leedahay laakiin shaqooyinka noocaasa taliska xooga dalka somalia baa gacanta ku haya anaguna ma garan karno laakiin waxaan ognahay dagaal dagaalada dhacay dhaawac fara badan iyo burbur badan inuu gaaray al-shabaab annagana dhimasho iyo dhaawac inuna soo gaaray waa ogahay waana dagaalka shaqadiisa weyn waa garta laakiin goobihii annagaa joognaa hadda deena nalaga qabsaday ma jiro degmooyinkii tuulooyinkii beelihii warihii dhulbeereedyadii dhuldaaqsimeedkii la qabtay dhammaantood waxaa jooga ciidamadii soomaaliya sidee loo sixi karaa howlgalladan hadda dee u muuqda inay hakadka uu galay dhaliilaha loo soo jeedinayo ciidanka faraha badan lahay ku dhinteen weerarada la soo qaadayo sidee loo sixi karaa istraatiiji ahaan fikradaadu maxay tahay runtii way iska muuqataa taas waa wax sahlan weeye ciidanka dhimasho iyo dhaaco way gaaraysaa ada dagaal buu ku jiraa meesha dalxiis umuu tegin cadow hubaysanna uula dirirayay laakiin ciidanka marka loo fiiriyo ciidanka hadda howlgalka ah iyo kaan howlgalka ahayn boqol kiiba sagaashan iyo sagaal inta howlgalka aha diyaarsan hadda joogta shacabkiina waa joogaa laakiin mar labaad abaabul xoog badan oo heer qaranu inuu dhaco ciidankii waa joogaa oo la helo dadkii faraha badnaa oo hubaysnaa oo deegaanka iyo kuwii kale oo wax ka abaabulahayay oo bacdamaa nimankan ay jabhada yihiin oo meelba labaatan labaatan soddon soddon qof ay dhigayaan haddaan ciidan dad fara badan oo deegaankaa loo helin oo deegaan kasta soo sheega halkaas intaasaa joogta halkaa intaasaa joogta ayaa heli kare arag kale oo deegaanada yaqaana aan la wada heli karin mar labaad heer qara in loo diyaariyo heer dowlad goboleed heer gobol iyo heer degma laisoo abaabulo oo si xoog badan shaqadaas loo howlgeliyo lana sii diyaarsado taa dadkaasi markay howlgelayaan taakulayntoodii iyo rasaastii baan ka wadaa iisheeg iyo cuntadoodii iyo daawadoodii iyo wixii lamid ah marka is-abaabul iyo qayladhaan ka bilaabanta meesha dalka looga taliyo xafiiska ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha awaamirta dagaalkana inta badan dee waxaa bixiya madaxweynaha wuuna bixiyay awaamirtiisa dagaalka madaxweyne wuu dhamaystiray laakiin hadda waxaa rabaa abaabulka labaad oo fayska labaad oo abaabul oo xoog badan in mar labaad bulsho ahaan iyo ciidan ahaan iyo ka dowlad ahaan la isu abaabulo ayay u baahan tahay qayladhaantu mar labaad ay yeerto buunkas dagaalka la yeerayo waaya arrintii ku saabsanayd dowladaha safka hore ee ka qayb gelayay wejiga labaad miyay iska qabowday arrintaasi halkey ku dambeysay arrintaasi arrin la qorsheeyey shir baa lagu qabtay magaalada muqdisho saddex maalmood buu socday jabuuti baa lagu qabtay generaalka hawshan howlgalka gaarka u xil saaran etoobiya iyo kenya buu u tegey ciidamada labadaas dowladood way yimaadeen xuduudaha meelihii loo baahnaa way yimaadeen dhoble iyo kulbiyow iyo hoosungow iyo diif iyo gariley iyo ceel waaqba kenya ciidankai ugu talagashay inay howlgalkaa ka qayb galaan way keeneen etoobiyana degmada caabud waaq iyo meeshan la yidhaahda yeed iyo qurac joome iyo ergedah iyadana ciidamay keentay ciidanka etoobiyana ciidan soomaaliya haddaysan u tegin iyo dhalinyarada difaaca shacabka oo sahaminaysa dhulka haddaysan u tegin keligood inay soo galaan ma waxyaabihii lagu heshiiyo maahayn keligood ma soo gelayaan ciidankii u la hawlgeli lahaabaa la diyaarinaya hadda waayahan toddobaadkan inaba hadda mar hore diyaar garoona waa filayaa oo waxaa la rabaa le ayagu luqada soomaaliya kuma wada hadlaan soomaali inay ku jirto waa laga yaabaa laakiin kuwa kalaa badan in ciidan soomaaliya la socdo inaan wax khaladaada u dhicin shacabka inaan lagu xadgudbin hantida iyo xoolaha soomaaliyeed inaan la layni shuruudihii iyo waxyaabihii laga hadlayay qaybaha ugu muhiimsan taasay ahayd in hawlgalkeena la fuliyo oo nimankan cadowga ah oo dee dowladaha dariska iyo soomaaliya oo dhibaatada ku haya lala dagaalamo waxa meel dagaal ka dhacay dhib baa ka dhacay taasuna aysan dadka shacabka ah ee xoola dhaqatada ah iyo beeraleyda iyo dadka deegaanada tuulooyinka iyo magaalooyinka aan waxba gaarin
aada ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya sarreeye guuto cabdulaahi cali canood oo u waramayey haaruun macruuf halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
markana dhegeystayaal kusoo dhowaada bandhiga v o a
antu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o eda oo aan toddobaadkan ku eegi doonno xaaladaha adag ay maraan qaar ka mida dhallinyarada soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaaradda yurub dalalka ku yaala kuwaasi oo ugu dambayntiina ay ku dhacaan cudurrada maskaxda saameeya tobannaankii sane ee soomaaliya ee burbursaneed waddamada sida weyn u horumaray ee qaaradda yurub waqooyiga ameerika iyo sidoo kaleto britain ayaa waxay ahaayeen waddamada loogu aadis badan yahay gaar ahaana markii dowladdii dhexe ee burburtay dhallinyarada iyagoo raadinaya nabad nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan dalalka itaaliya sweden germany holland norway denmark switzerland faransiiska iyo kuwo kaleeto oo ku yaalla qaaradda yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhallinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira soomaaliya laakiinse marka ay dhallinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ee ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan ee ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay ayaga oo dhibaatooyin xoogan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeyey ay ku yaalaan kuwa ugu daran waa kuwa cudurrada maskaxda ka qaado nolosha adag ee ay ka soo carareen ee soomaaliya iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filayeen qaaradda yurub oo aysan ka helin badi taasi oo keenta in dhallinyarada isla hadlaan ayagoo aanan haysanin xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta dhakhaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kalete cudurrada dhimirka ayaa kuu sheegaya in dhallinyarada soomaalida ah ee yimaada dalalka skandinaviyanka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka qaar badan oo ka mida maxamed xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha soomaalida sweden waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada ah balse taasi beddelkeeda dhallinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa wakhtigan isticmaalka daroogada iyo cudurrada dhimirka isagoo wakhtigan la shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhallinyarada ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada dhibaatadaas isla soomaalida ka jirta wixii cuduryaasha iyagoo mental health qaba wixii ma ka hadlayaan ama depression ha noqoto ama stress ama ha noqoto ama qofkii xitaa isla hadlo wixii xitaa markaad markaad kala hadishid waxyaabahaas qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa taas weeyaan dhibaatada ugu weyn markaana ileen ay darajad gaarto qofkii ay sanado cudurkii uu ku weynaado ku weynaado ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo oo markaas boliis qabto ama takhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo sikatadii la jiifiyo oo ibradolo ku mudo laakiin way ku adag tahay intooda badan intay bilaabka ka hadlaan because soomaali ahaan ma haysano how to talk about mashaacirtiyada dareemka waxaan sidaan uga hadli lahayn dareemkiyaga ama cudurkiyaga ama maskaxdiyada hadal eryaal maanu haysano soomaali ahaan ama dhaqal ahaan markaan hadalkii oo dhan baa ku noqonaya dadkaas axmed maxamed cabdulaahi waxay ehel dhow yihiin gurina ay ku soo wada koreen nin dhallinyaro ah oo horay fal tooriyeena uga geystay dalka jarmalka wuxuu ii sheegay ninkan falka dilka ah geystay ee ay ehelka ahaayeen inuu ahaa nin fiican qalbi ahaan wuxuuna ii sheegay in saxaraha uu soo maray ee dhibka badan iyo tahriibka ay ku keentay in cudurrada dhimirka ay ku dhacaan ninkaanu ilaa yaraantiisii waanu isla soo kornay eedaday aabbahay la dhalatay baa dhashay marka nin wuxuu ahaa waxbartay buu ahaa ilaa hay iskuol buu waxbarashada ka gaaray nin wuxuu ahaan jiray markuu yaraa nin active oo ahaa nin firfircoon buu ahaa nin xushmo badan buu ahaa nin wuxuu ahaan jiray jecel mar kastaba inuu dadka ka dhex muuqdo nin wuxuu ahaan jiray jecel inuu nolosha ka gaaro mustaqbal ka gaaro nin wuxuu ahaan jiray aan balwad lahayn badanaana wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto magaranaysaa la jaanqaado ragga ka waaweyn oo kaleeta camal oo dhalinyarada magaranaysa ragga naga waaweyn marka anagu yaryaray saasuu ahaan jiray kabacdigeed haddeed markii dee xaaladda aanu soo weynaanay oo etoobiyaankii markaas iyo xaaladda saasa buan kasoo kacnay soomaaliya kenya buu yimid kadib waa sii tahriibay halkaas iyo wuxuu sii aaday markaa yurub inta uusan labadii kun iyo shan iyo tobankii imaanin dalka jarmalka waxa uu soo maray dhowr dal oo koonfurta suudaan ay ka mid tahay waxa uu ugu dambeyntiina tahriib uu usoo qaatay waddada dheer ee liibiya haddaba eheladiisa ma dareensanaayeen xanuunka maskaxda ee saameeyaan sida dowladda jarmalkaba ee sheegtay kadib markii falkaasi dilalka ah uu geystay wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa lay daba joogaa aniga khatar baan ku suganhay orayaa adigaan dal baad joogtaa magangalyo ku siiyey yaa khatarta aad ma garanaysaa yaa ma garanaysaa wax ku yeelahay waan baqahayaa khatar baa ma garanaysaa jirta wuu odhan jiray dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxyar kadib baa haddana waxaad arkaysaa hadalkii oo hadalkii oo ka bedelan oo siduu sheeko u wado asagoo ma garanaysaa xoogaa hadalle isdaba marsan marka waxaanu islahayn dee iska karoonahan iyo waxa kan iyo dee baa ma garanaysaa xoogaa uu ku istireesay baanu islahayn cabdibaasid cali raage oo isagu jooga dalka norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka gaar ahaana dhalinyarada xanuunadana xoog badan yihiin qaar waxaa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression wallahi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa sababtoo qofka waxaa laga yaabaa inuu shiiriyo haddii marba aan yurub gaaro anoo nabad qabo yacni inay wax walba iyo hergeli doonaan laakiin nasiib darro qofka asagoo ku baraarugsaneen yani dhibaatooyinkii uu la imaaday yurub oo ah yani wixii dagaaladu soo arkay iyo qaxii iyo maxaan ku yidhaha tahriibkii iyo saameynta ku yeelatay marka taas waxay sababeysaa qofka in maxaan ku idhahdaa uu wax qabsan waayo yani luuqadii baran waayo koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo dhalinyaro fara badan oo aragnay inay bilaabeen drug addicts ay noqdeen muqaabiraad drug addictsna marka la fiiriyo majorityga dadka addicts noqdana waa dad traumatized iyagoo yaryar marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yani inay galeen darogadii iyo gaangistanimadii runtii aan anagana leenahay oon liidayn oon leenahay yani maxay maxaa ka qaldaneen mayn maxay maxay darogada u galeen maxaa dhalinyaradii saaska lakin actually what's going on is yani qofkan daayarta ah darogadan ayuu daawo ka raadiyey lakin asagana wuxuu ku baraarugsan yahay maaha maxamed xirsi ayaa mar kale qaba in ka sokow dhibaatada luuqadda ee haysata dhalinyaro fara badan haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhalinyarada ay la soo baxaan amaba laga dareemo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka scandinavianka ficilan buu samaynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jebinaya ama dad buu candhufku tufaya ama gacan buu taagaya ama bul ama uu sixiraya because he cannot express himself ma eryaal ma jirto oo wixii uu ka hadli karo waalanyahan buu bay soomaalidu leeyihiin markiiba markaana kii qofkii way sii durkinayaan maybe qofkii dhibaato yar baa haysata maybe jid xun buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimid dagaalo buu soo arkay markiina qofkii fikir badan buu ku jiray dhiig dhiig buu soo arkay qofuu jecel yahay baa lasoo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda kusoo dhimtay dee dhibaato weyn badan buu soo arkay markaa qofkii marmar uu iska maqnaanaya maskaxdiisu full hundred percent maaha markaa qofkaas oo kale soomaaliya mujtamac ahaan markaa bini aadamkaas aragno innaka basiiri xeena oo si xumul hada walaa ninkaan iska maqan time waxaan qofkan wax ma fahmayo qofkan u waalan yahay yani innakaba qofkii sii fogeynayna oo daawac badan sii gaarsiinaya sii gaarsiinaya inkastoo dalalka ay leeyihiin sharuudo kala gedisan haddana waxaa adag in qof la iska soo xiro amaba daawooyin laysaga bilaabo tan iyo inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo dadka ugu badan ee la ogaado xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka khadka telefoonka ee masjidka lilhamad ee dalka norway waxaan kula xiriiray sheekh mukhtaar sheekh shariifow oo ah imaamka masjidka waxa aan weydiiyey dhallinyarada iyo xanuunada dhimirka ee wakhtigan
macnaha ishag trauma uu ku dhaco qofka kolley englishkan waxaan rajaynaya in trauma lagu dhaho naxdinta yani qofka markuu yani dhibaato uu soo maro naxdintaas qofka waxay ku reebaysaa saameyn badanay ku reebaysaa meelahan qaar marka qofka yani westernka markii la imaaday wuxuu arkayaa dadkii kale u jaleeco ama ka raadinayo inay ku hilmaamaan arrimahan mataqaanaa sida sida khamriga iyo daraagsa ay ka raadiyaan asal ahaanna qofka muslimka ah waxaa la sheegaa afaman afaman sharax allahu sadrahu lilislaam fahuwa calaa nuurin min rabbih qofka markuu iimaan uu leeyahay oo iimaanka mataqaana shau isku celiya uu leeyahay ama iimaanka ilaahay uu siiyey yacni nuur ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ka ahaaday ayuu haystaa si kastoo ay ahaataba dhibaatooyinka dhallinyarada soo wajaho oo keeno in xanuunada dhimirka ay ku dhacaan ugu dambeyntii ayaa ah kuwa laga cabsi qaba in dhallinyarada ay la soo noolaayeen ilaa iyo waddankii ay ka yimaadeen soomaaliya iyo intii ay kusoo jireenba waddamada tahriibka ay kusoo mareen oo kuwa suxaaraha ay ka mid yihiin kuwaasoo dhibaatooyin jirdil doomo la gadoomo xarig madax furasho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ay kala kulmaan barnaamijkan bandhiga v o eda oo aan toddobaadkan haddaba ku eegna dhibaatooyinka dhallinyaradaasi iyo cudurrada maskaxda ee soo wajaho ayaan intaasi kusoo gabagabeenaya barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doono dhegaystayaal nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa la filayaa inuu bishan gudaheeda booqdo dalka shiinaha xilli xidhiirka labadan wadan uu qallafsan yahay tartanka awoodeed ee koonfurta bari ee qaaradda aasiya awgeed safarkan ayaa dib loo dhigay bishii februari kadib markii labada wadan ay isku khilaafeen buufin dul heehaabaysay maraykanka oo shiinuhu uu ku dooday inuu ahaa mid loogu talagalay xogta isbeddelka cimilada halka maraykanku ay sheegeen in uu waxbasaasayey booqashadan cusub iyo haddaba xidhiidhka labada wadan ayaa saare ciidla nuur waxa ay ka wareysatay maxamed haaruun biixi oo ah cilmi baare iyo qoraa ku sugan magaalada nairobi
sara waa mahadsan tahay haddii laisla hadla qiimeeyo maraykanka iyo iyo iyo iyo chineska cilaaqaadka udhexeeya oo si kooban loo sheego arrintooda waxa weeyaan nin hore u xoog weynaayo nin imika soo kacaya marka waxay soomaalidu odhan jireen qab qab dhaafay qabkaa qab dhaafayna haddii aan dee sidii dowladaha iyo si caqliyaysan loo maamulin burbur weyn ayaa ayaa ka iman kara runtiina arrinta maraykanka iyo chinesku waxay maraysaa meel aada u qadhaadh saddex sano iyo waxyar ka hor waxaa bilaabay waxaan idhaha economic war ama dagaal ganacsi bilaabay ilaa xad wuxuu gaadhay maaragta matalan markii uu soo rogayey dagaalkaa uu bilaabayay xagga ganacsiga donald trump lix boqol iyo siddeetan bilyan ganacsi gaadhayaba maraykan la lahayd china maraykanku boqol iyo labaatan bilyan wax gaadhaya ayuu u dhoofinayay chinaha chineskuna waxay kasoo dhoofsanayeen maraykanku shan boqol iyo lixdan bilyan markaa farqiga intaa la-eg baa u dhexeeyey oo maraykanku aada iyo aad bay arrintaa uga walwaleen arrintaasi waxay bilowday dagaal dhinaca ganacsiga ah oo cashuuro xoog le buu kusoo regay oo uu donald trump kusoo regay badeecadihii chineska ka imanayay oo ilaa sagaal iyo toban percent uu kor u qaaday cashuurihii caadiga ahay markaa la qaadi jiray iyaguna sidaas i la-eg unbay sameeyeen oo ilaa boqolkiiba labaatan bay kor u qaadeen cashuurihii alaabta maraykanka ka imanaysay waxay sidoo kale chinesku hoos u dhigeen alaabtii ay dunida kale u dirayay ganacsatadii dunida kale alaabta geenaysa chineska ahayd badeecadii cashuuraha ay saari jireen bay hoos u dhigeen ka waran dagaalka dhinaca ammaanka internetka oo iyaduna baryahan aada u xoogeysanaya saameyn intee leeg buu kuleeyahay khilaafka arrinta ku saabsan maraykanku inay mar walba ku eedeeyaan chineska inay xadayaan technologigooda oo ay runtii waxna ka jiraan ayaa haddana geesta kalena waxaa socota welwel weyn oo maraykanku ay ka qabaan dunidii ay keligood ka ahaayeen playerka ama ciyaaryahanka keliya keligii garoonka ku jira ay ka ahaayeen cidda keliya ee maanta lasoo gashay garoonka lasoo gashay iyaduna danaheeda dhaqaale iyo kuweeda military iyo kuweeda istraatiijiga intaba intaba leh ee raacanaysa ee dunidan isku ballaadhisay waa waxa weeyaan waa waa waa china mathalan maraykan dagaalkii ay afghanistan ka galeen labaatankii sano waxaa kaga baxay lacag eh, saddex trilyana baa kaga baxay chinesku saddexdaa trilyan saddexdooda ayay ku maalgeliyeen eh, mashruucan weyn ee jidka china ay u bixiyeen ee dunidao dhan maraya shanta qaaradood isku xidhaya dekedaha wadamada ku dhisayaan iyagoo uga faa'iidaysanaya eh, maaragtay eh, eh, ganacsigooda muddada dheer uga faa'iidaysanaya wuxuu Waan sii gartay. Een, ma- wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa la filaya toddobaadyada soo socda inuu u safro dalka china safarkaasi horaa loo baajiyey bishii february oo ah ay qorshaysnayd inuu tago iminkase waxaa la sheegayaa inuu toddobaadyada inagu soo foodle inuu safro marka safarkaa wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ee ah diblomaasiga ugu sarreeya uu ku tegayo china maxaad u malaynaysaa inay salka ku hayso ma xaaladan aada soo sheegtay ee jirtay inuu soo damiye ayaa socdaalkaasi lagu macnayn karaa ma in xidhiirka maraykanka iyo iyo china uu soo wanaajiyo maxaad u malaynaysaa
dhowr wax baa loo malaynaya runtii ma ay shaacinin maraykanku xataa ma ay shaacin maalinta uu exactly tegayo may may may shaacin oo way way qarinayaan arrimaha een, jiray ee aynu ka soo sheekaynay ayuu isku dayayaa een, inay bal horta cilaaqaadkii halkii eh, meeshii ugu xumayd buu hadda marayaa Eh, waxaa dhacday shirkii hong kong ka dhacayay eh, bil iyo badh ka hore oo amniga looga hadlayay ee south asia eh, koonfurta asia een, wuu diiday wasiirka difaaca ee chinesku inuu la kulmo oo uu- waxaan idhahan side meeting ah, kulamadan shirdaceedka ee shirka waani markay socdaan dhinacdooda lagu qabto inuu la qaato eh, wasiirka difaaca ee maraykanka eh, lloyd eh, een, xogeyaha difaaca inuu la galo wuu diiday waana markii ugu horreysay ay xaaladdu halkaa gaadho marka bal horta wixii kale ha joogeen oo dabcan waxyaalahaasoo dhan hal booqasho laguma xallin karo laakiin waxay rabaan bal horta inay eh, marka koowaad cilaaqaadkii iyo wadahadalkii kusoo celiyaan eh, xaalad caadi ah oo waxaa jira labada quwadahooda oo waaweyn oo super power ah in aanu qaab wadahadal iyo xidhiir wadahadal aanu ka dhexaynin iyada lafteeda ah halis aada u weyn oo dhinac walba ah Een, ba- sovietku markii uu ugu xooga weynaaye maraykankuna uu dagaalkuna qaboobaana mariyay halkii ugu sarreysay waxay heshiis ku ahaayeen hotline bay lahaayeen eh, kremlinka iyo White- iyo iyo white house ay ku ku wada hadlaan oo ay wada xidhiidhaan marka hadda in bal horta wixii kala ha joogeena wadahadalkii la caadiyeeyo oo la wada hadli karo iyadoo waxaan oo dhan ay taagan yihiin ayay ka wadaan waa gartay maxamed marka een, aynu u nimaadno dagaalka ka socda ukraine oo dunida aada moodo inuu xulufooyin hor leh ka abuuray kuwo hore u jiri jiray sii adkeeyey wadamo hore oo si uun xidhiidh u lahaana uu kala fogeeyey saameyn intee leeg buu dagaalka ukraine ku leeyahay kala fogaanshaha baaxadda leh ama muuqda ee china iyo maraykan Een, wuxuu ku leeyahay saameyn muuqata buu ku leeyahay Een, markaa inay chinesku muujiyaan dhinac ka muujiyaan in ay ka maarmi karaan oo ay xidhiidhka cid kasta oo aan maraykan ahayn ay la leeyihiin oo ruushka ugu horeeyo ay xoojin karaan ayay ayay ayay dhinac ka tusayaan Een, waxa kaloo ay eh, dhinaca kale isla xidhiidhkaa laftiisa chinesku uga faa'iidaysanayaan si xariifnimo ay u dhaqmayaan oo oo inay xakameeyaan oy kontaroolaan een, putin iyo ruushka inaanay dagaalka ukraine ka socdaa gaadhsiin heerar aan laga kasoo noqosho lahayn oo marar badan buu ku hanjabay eh, ruushku ay ay- ay soo hadal qaadeen may ku hanjabineen inay inay suurtagal tahay inay isticmaalaan waxaana yidhahdaan tactical nuclearka bambaanooyin nuclear oo aan saa u waaweynin inay ku isticmaali karaan dagaalka marka chinesku taas iyo waxyaalaha lamidka ah inaanay marnaba dhicin bay ay uga shaqeyna waa adeegsanayaan Eh, eh, iyadoo ay meesha ka baxday saameyntii maraykanka iyo reer galbeed ay putin ku lahaayeen marka chinesku waxaad moodaa dagaalkan ukraine inuu laba sidoodba u isticmaalay oo maraykanka iyo galbeedkana uu dhinac ka tusay inuu ka maarmi karo oo xulufooyin waaweyn oo kala heli karo had- isla markaana dhinaca kalena wuxuu ku cadaadinayaa dagaalku inaanu faraha ka bixin
aada ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed haarun biixi haaruun oo u waramayey falastiin ama yidhahda saaraa ciidlan warkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a
The voice of America, direct from Washington, VOA.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaana la socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna dooda gaaban dhallinyarada soomaaliyeed sannadahan dambe waxay dadaal ugu jireen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka dalka qaarkood waxay xilliganba xubno ka yihiin madaxda sare ee maamul goboleedyada qaar haddaba fursadaha dhallinyarada ay heli karaan ma tahay mid ka badan fursadihii ay hore u heli jireen waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xasan maxamed barrow xasan waqooyi iyo maxamed shuuriye siyaad labaduba waxa ay xubno ka yihiin waxgaradka gobolka hiiraan hadalka waxaa ku hormaraya xasan waqooyi isbeddelka cusub way ka mid noqonayaan dhallinyarada soomaaliyeed gobol kasta iyo isteed kastaba ha ka soo jeedaan waxaa la joogaa xilligii dhallinyarada aqoonta loo gudbi lahaa maskax cusub oo fareesha loo gudbi lahaa ayaan dhihi karaa okay waa mahadsantaha xasan haye maxamed shuuriye shaksi ahaan waxaan dhihi lahaa dhallinyaro fursad u bannaan ee uga qaybgeli karta ma jirto sababtoo a meel wax looga ogol yahayna ma jirin dhallinyaro tii hore haddana ma u malaynayo in wax loo ogol yahay sababtoo ah dhallinyarada waaba baqdinaaba ku jirto marka la fiiriyo siyaasadda waxaa hadda ama macnaha ka qaybgalka siyaasadda ama maamulada waxaa ku hartamaya dadkii hore oo hore loo arki jiray wax cusub oo weji cusub u baahan ama dhalinyaro cusub u baahan ama soo jiidasho leh maba ka dhex muuqdaanba dhalinyarada waxa ku fiicnaad in lagu soo dhaweeyo in dadka la tuso in ay macnaha ay ka qayb galaan siyaasadda inay tahay wax muhiima sida aanaan ku darsano adduunyada kaleeto laakiin markaan u fiirino meesha aan joogno khaasatan iyo soomaaliya iyo haddana meesha aan ka degannahay dhalinyaro waktigeedii waxay la tahay inuu dhiman yahay ayna hadda ahayn waktiga dhalinyaro siyaasadda ka qaybgeli lahayd
xasan waqooyi waxaa tiri dhalinyarada kaalin ay hadda ku leeyihiin rajana waxaa laga qabaa in tiro badan ay ku yeeshaan sidaa maqlaysid shuuriy wuxuu leeyahay wax rajaa ma jirto walahi
sababtoo ah waxaan ku macnay karaa maamulada qaarkood hadda isteedka aan joogno maamulka ka dhisan gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle waa nin dhallinyaraah baarlamaanka federaalka waxaan dhihi karaa dad badan oo dhallinyaraha kamida golaha wasiirada dad badan oo dhallinyaraha kamida way jirtaa xiliyo dad hore isaga soo naqsan jireenoo meeshaba ay u oodnayd laakiin waxaad moodaa in la fahmay maantay inaysan dad gooniya maaragtay xirnayn lacag aan la isku dooro karin laysku dooro karo waxa laysku dooranaya ama lagu imaanaya ay tahay rabitaan bulsho marka waxaan dhihi karaa aniga xilliga la joogo waa xilligii dhalinyarada soomaaliyeed loo baahnaa wax bad meelo badanna haddaba ay ka soo muuqdaan haye maxamed shuuri horta aniga ta aan qaba fikir ahaan ama sidai hadda u muuqato ilaa laga gaaro xilliga one man one vote dhalinyaro janis ay u bannaan ma jirto xilligaas one man one vote marka la gaaro waxay dhallinyarada heli karaan doorasho ka imaanayso shacabka dhexdiisa iyo dadka ay dooranayaan qof allaala qofkii ay markaas rabaan ama u arkaan wanaag dhallinyaradana xilligaas waxay noqon kartaa janis sababtoo a dadka dooranaya one vote one man marka la yihahdo qof walba oo shaksiyo bini aadano ku nool wuxuu awood u leh inuu codkiisa siiyo wixii wanaaga u arko marka dhalinyaro xilligaasay jaaniskeeda tahay laakiin waqtiga la joogo dhalinyaro uma banaana waaba waaba haddaanba dareemi karnaaba sida dhalinyarada loo cadaadinayo dhibaatada jirto sida macnaha oday lacag haysto oo haysto ii sheeg dhaqaalo fiican oo horena u yaqaana dabeecadaha meelaha laga galo nabadoonnada iyo dadka kaleeto iyo oo lacag bixinaayo oo system uu lacag ku bixina yaqaano
master shuuriye horta maantay ma joogto xilligii lacagta laysku dooro jiray odayaasha siyaasadda waaye aragga kulana waxaad moodaa siyaasadday waaye arag ku laheen laakiin waxaad moodaa hadda in kaalintoodii ay xirantay oo maanta ay tahay maalintii dhallinyarada maantay waxaan arkaynaa meelo badan oo jaanisa oo dhallinyaradii joogaan waxaan la dhihi karaa marka aniga waa runtaa way jirtay xilli aysan dhallinyaradu jaanis u bannaanayn dadka siyaasadda waay aragu oo booska u xirnay laakiin maanta ma xirno xilli lacag laysku doortana ma ahan waa xilli rabitaanka bulshada iyo aqoon laysku dooranayo rabitaan bulsho iyo aqoon xilli laysku dooranayo weli soomaaliya ma gaarin waa dhimanta hadda waxaa la joogaa xilligii lacagaha la bixinayay waxaa lacagta haysta waa oday qurbo ka yimid ama qof soo shaqaysto lacag haysto da'diisa ay mar laakiin dhallinyaro oo boorso wado dhallinyaro laakiin maanta dhaqaale ay ku tartamaan nama haystaan ayagoo aqoontii leh kartidii leh laga yaaba inay wax ka fiican waxa dadka hadda jooga ay qabanayan ka wanaagsan qaba lahay ay fadhiyaan awoodna uma laha inay ka qayb galaan sababaha macnaha suuragelinayana waxay tahay ayadoo aysan jirin cadaaladba wixii meesha ka jiroo dhanaba waxa ah musuq maasuq marka dhallinyaro waxay sugayaan aniga aan ka mid ahay waxaan sugaynaa xilliga la gaaro one man one vote xilligaasoo qof walbo oo codkiisa bixinaya markaas oo aan soomaali oo dhan dhaqaale lala gaarayn ama laaluush lala gaarayn xilligaas dhallinyarada jaanis haysata xilligaasay sugaysaa laakiin ma filaayo boqol kiiba boqol in dhallinyara hadda ay ka mid noqon karto siyaasadda socoto iyo xildhibaanada imaan doona iyo dowladda imaan doonta inay ka mid noqon doonto waa laga yaabaa shakhsiyaad si si kale ama qaybo kale kasoo galay dhallinyar inay noqdaan laakiin dhallinyaradii laga rabay inay siyaasadda hogaamiso sida dunida maanta aan ku noolnahay ka jirto ma laga helaayo mana suurtagelayso mana ila aha aniga arrintaas xasan maxay kula tahay in dhalinyarada hadda in kaalintooda ay muuqato sida adiga aaminsan tahay waxa sabab u ah in kor ay usoo kacaan maxay tahay waxaa sabab u ah annaga dadkii hore oo soddonkii sane oo burburka aan ku jirnay soomaaliya soo xakumay waa soo aragnay waxqabadkooda dadkii hore oon annagu soo arki jirnay siday wax u wadeen maanta inay kasii baxayaan booska sababtoo ah waxqabadkooda bulshadu inta badanba way fahantay warlords iyo hogaamiye kooxeednimaana laysku xukumi jiray aqoon iyo maskax furan layskuma xukumi jiray waxaan dhihi karaa marka maantay dhalinyara waxbaratay ayuu dalku u baahan yahay waana waana aaminsanahay
walkay wuxuu sheegay in macnaha dhallinyarada kacdoon gobolka uu ka dhacay hadda aan ku noolnahay magaalada beledweyne oo kaleeto oo dhallinyaradii isbeddel ay raadinaysay wax ay sameeyeen taas laftigeed haddaan soo qaadano waa baabuur afartii lugood ka fadhiyo waa dhallinyaro waxaan leeyahay wakhtigeedii waa dhiman yahay haddana uguma bannaano jaanis kii dhallinyaraha xoogaa isdhihi lahay meeshaa wax ka raadi taladeeda aniga markaan sii waxaan dhihi lahay xilligeedii lama joogo ha dhammaadaana dadkan wax wato boorsooyinka jiidaayo oo raadinaya inay lacag ay wax ku helaan ama maamul ama saldane ay ku helaan markaas kadib ayaa dhallinyarada aqoonteedii garaadkoodii waxgalkoodii iyo kartadoodii markaas kadib aa loo tegi doonaa xilli dhallinyaro lama joogo xilli dhallinyaro ee howshii galleed lama joogo xilligii waa la joogaa laakiin soomaaliyaba laga ogolaynba siyaasadda soomaaliya lagama ogolo dadka maanta hormoodku ah oo boodaya bal hadda fiiri baarlamaankii labaatan sano ka hor ninkii xildhibaan ahay maanta xildhibaan waa yaa waxaa jiro familada ay ka soo jeedaan ama degaanada ay ka yimideen dad aqoon leh oo dhallinyaraa oo diyaarsan oo wax soo bartay oo karti iyo weli caada ee macnaha aqoon ay wax ku wadaan leh looma ogolo booskaas inay galaan waa loo diidan yahay waxaa hor fadhiya dadkii weligood allahood meesha fadhiyey waxay gateen dadkii keenaayey codadka dadkii meesha keenaayay gateen odayaashii dhaqankiiyay gateen waxay sameeyeen ii sheeg wixii dhammaan abaabulkay samaysteen meeluu wax ka bilaabay yaqaanaan hadda saacadda la joogo haddii loo direero doorasho dadka hadda joogo baarlamaanka fadhiya waxay yaqaanaan booskii laga doonan lahay siday ku geli lahayen meeshaas oo ay kursigaas ku fadhiisi lahayen laakiin dhallinyaro meelay taqaano iyo boosay ka raadi lahayd iyo meelay u dooni lahayd ma taqaano marka waxaan dhihi lahay xilligeedii lama joogo hal qof iyo cod marka la gaaro xilligaas ayay dhallinyarada xilligeedu yahay waa xilliga aan sugayno qofku ilaahay naf uu ku gaarsiiyo mana macnaha lamana ah hadda haddana maa xilli ay dhallinyarada sii raadisaba mana qabo in hadda kadib sii raadisa aniga waa maasan tahay xasan markaa fiiriso waxaad tiri dhalinyarada kaalintooda waa muuqataa rajona waa ka qabnaa in ay soo kororto maxaa isleedahay waxay ka bedeli karaan dhallinyarada xaaladda murugsan ee wadanka ka jirta waxaan isdhihi karaa horta niyahow lacagaan aniga bixinoo laygu dooranaa kursigana waa la fadhinaa wax saxa maahan labaatan sano ilaa xilligii carte nimaa kusoo noqonoqonay dadka qaar xildhibaana carte lasoo doortayaa jira xildhibaanada soomaaliya ka mid ah waxqabadkoodana annaga waa dareemi karnaa muxuu ahay marka waxaan dhihi karaa kursiga horta in ummadda loogu shaqeeyaa la rabaa dadkuna maantay waxay fahmeen in lacag aysan masiirkooda ku gadan inaan lacag masiirkooda lagu gadano aqoon ay doortaan dadkii hore marka oo hore labaatankii sano waa dareemi karnaa inta wax taqaanaaba yaraydba maanta waxaa aan helaynaa malaayiin dhalinyaro soomaaliyeed ah oo jaamacada ama dalka dibadiisa wax kusoo bartay ama dalka wax ku bartay ugu dambeyn shuuriya soomaaliya wax ku maamaado hal xaaraana nirir xalaala ma dhasho baarlamaanka dadka hadda ku jira odayaasha ah aaba waxa ku yimid si qaldan marka inay hadda sax bilaabato waa in loo maro waddo kaleeto oo aadta ka bedelan waxaa la yidhi guriga markii la dhisaayo aas-aas uu leh aas-aaskii hadduu ka qaldamo inuu guriga kor ka saxmo wax waay waxaan suurogelay waay sida ay dadkan ku yimaadeen si qaldan marka hore ahay dhallinyarana waxay ku imaan kartaa waddo diribta ah oo markii la wadada dirirtada markaan ku leeyahay waa ku soo celinaa dhowr mar wadada dirirta waxay noqon kartaa markii qof walba uu cod yeesho sida hadda la sheegaa one vote one man marka la gaaro waa marka keliya ay dhallinyarada rajo yeelan karta laakiin sida hadda ay ku socoto oday ku fadhiyey labaatan sano ka hor ama shan iyo labaatan sano ka hor xildhibaan soo ahayd ama gabar sidoo kale lamida shan iyo labaatan sano ka hor xildhibaan soo ahayd oo dadkii oo dhan taqaano oo meel walbaba haddii ay intay meesha fadhiisan ay u fadhiso cadaaladdarro kursigan ay tirina waaba dhaxalba ooba ay ay qofkii la rabo lagu sii wareejinayo marka dhalinyara meelay wax ka sugta maaha baashaan wax isku bedesho dhaxal mana laga yaabo dhalinyara xilligan inay hesho waxaan dhihi lahaa iibaankii dhalinyarada ha gal- ha galaano hana sugaano waqtigii cadaaladda ay dhalato oo dadka ay wada sinaadaan oo la gaaro hal qof iyo hal cod dhalinyaro xilligeeda lama joogo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinaya doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargaysadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dagaalka suudaan oo sii kordhay kadib markii ay burbureen wadahadaladii xabad joojinta sida wargeysku daabacay heshiiskii aan cagaha adag ku taagnayn ee u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo xoogaga loo soo gaabiyo r s f oo habeennimadii sabtidii ku eekaa ayaan wakhti lagu darin taasina waxa ay keentay inuu dagaalku sii xoogaysto dhowr deegaan oo u dhow magaalada caasimadda ah ee khartuum cabdixaafidoo sida wargeysku daabacay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bani aadamnimada ee suudaan ayaa sheegay in afartan iyo qof ay ku dhinteen dagaal cusub oo ka qarxay waqooyiga daafuur heshiiska u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xoogaga r s f ayaa dhaqan galay labaiyo labaatankii bishii aynu soo dhaafnay ee mey waxaanuu ku ekaa habeennimadii sabtidii heshiiskan xabad joojinta oo ay ka shaqeeyeen dalalka sacuudiga iyo maraykanku ayaa xaaladda yara dejiyey si ku meel gaadhaan waxaana suurto gashay in waddo loo helo gargaar la gaarsiiyey dad dagaaladu ay saameeyeen laakiin sidii heshiisyadii xabad joojintaee hore ayaa lagu xadgudbay heshiiskanna cabdixakiin ow dagaalkan awoodda ee dalka suudaan ayaa bilaabay shan iyo tobankii bishii abril sida wargeysku daabacay waxaana ka dhashay xaalad bani-aadnimo iyada oo dad ka badan laba iyo toban milyan oo qofna dalka gudihiisa ku barakaceen halka ilaa afar boqol oo kun oo qof oo kalena ay u qaxeen dalalka dariska ah sida wargeysku daabacay haweeney magaceeda la yidhaahda sahra xasan oo telefoonka lagu waraystay ayaa sheegtay in koonfurta khartuum ay ku nool yihiin cabsi duqaymo rabshado wadata dhawaaqa qoryaha lidka diyaaradaha iyo korontadii oo ka go-day meelaha kale ee dagaalku ka socdana waxaa ka mid ah sida wargeysku daabacay bartamaha iyo koonfurta magaalada khartuum iyo meel dhinaca waqooyi kaga beegan webiga niilka cabdixaafida wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixinu daabacay ciwaankeed u ahaa dowladda iiraan oo sheegtay inay sabtidii khaarajisay nina madax u ahaa kooxa gabdhaha yaryar iyo weliba dumarka u tahriibiya dalalka dariska garsoorka iiraan ayaa sheegay in shahroos sakhroori oo saaxiibadii ay u yaqaaneen aliyas uu ahaa madaxa kooxdaasi gabdhaha ka tahriibiyey xuduudaha dalka sida wargeysku daawacayna iyagoo kasoo xigtay wakaaladda wararka ee reuters ninkan ayaa dil lagu fuliyey subaxnimadii hore sabtidii iyada oo lagu helay sida ay sheegeen dembiga ah tahriibinta gabdhaha si ay jidhkooda uga ganacsadaan ninkan ayaa laga soo qabtay dalka maleesiya iyada oo lala kaashanayo booliiska interbool sanadkii laba kun iyo labaatankiina waxaa loo soo gudbiyey dalka iiraan iyada oo bishii sebtembar ee sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatankiina dil lagu xukumay cabdixakiin oo arrinkan ayaa imanaya iyada oo ay dowladdu saddex nin oo lala xiriiriyey dibadbaxyadii dowladda lagaga soo horjeeday la dilay jimcihii saddexda nin ayaa lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen toogasho ay ku dhinteen saddex askari oo ka tirsanaa ammaanka magaalada isfahaan bishii noofembar ee sanadkii hore sida wargeysku daabacayna warbaahinta eeraan ayaa daabacday in dad isugu soo baxeen xabsiga ay ku xidhnaayeen habeennimadii dilkooda ka horreysay kadib markii la ogaaday in nimankaasi la khaarajinayo amnesty international ayaa sheegtay in saddexdaasi qof loo saaray maxkamad aan cadaalad ahayn waxaana la sheegay in jirdha dil loo geystay afar kale oo mudaharaadayaasha ka mid ahaa ayaa la daldalay tan iyo bishii disembar intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa waxyaabaha ay wargaasyadu daabaceen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanoo heeskan uu nugu luqaynayo cumar dhuule
Yeah.
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo